habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa axad labaiyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dhatcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wafdigii madaxweynaha soomaaliya oo muqdisho dib ugu laabtay iyo waraysi ku saabsan waxyaabihii ay labada hogaamiye ka wada hadleen booqashadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday muddadii halkaa ay socdeenna si xoogle looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhammayn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo daris wanaag sidii loo abuuri lahaa ayadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii ankara inuu bisha dambe february uu ka dhaco magaalada ankara oo inay isugu yimaadaan labada dal iyo dalka turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa
maxkamadda sare ee maraykanka oo dedejinaysa doodda afka ah ee la xidhiirta dacwadda shirkadda shiinaha laga leeyahay ee bait dance ay ka keentay sharci cusub oo mamnuucaya aaladda tiktok barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horreynaya warkii caalamka soomaaliya iyo etoobiya ayaa ku heshiiyey inay dib u soo celiyaan oo ay kor u qaadaan xiriirka labageesoodka ah ee labada dal iyadoo loo marayo wakiilada diblomaasiyadeed oo buuxa oo ka howlgala caasimadaha dalalkooda sida lagu sheegay bayaan wadajir ah oo ay sabtidii soo saareen heshiiska ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed oo magaalada adis ababa ee caasimadda etoobiya si diran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud labada hogaamiye ayaa yeeshay wadahadallo heer sare ah oo diiradda lagu saarayay xoojinta xiriirka iyo ka shaqaynta mudnaanta ay labada dal wadaagaan bishii abril ee labadii kun iyo afartii soomaaliya ayaa masaafurisay safiirkii ethoobiya ee magaalada muqdisho kadib muran heshiis badda ah oo ay etoobiya la gashay somalilan xiisadaasi ayaa la xalliyey kadib markii lagu dhawaaqay heshiiskii ankara oo ay dhexdhexaad ka ahayd dowladda turkiga bayaanka wadajirka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada hogaamiye ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in safaaradahoodu ay si dhow uga wada shaqeeyaan madallada caalamiga ah iyo kuwa gobolka si ay uga wada hadlaan danaha ay wadaagaan iyagoo ku celiyey baaqoodii ahaa fulinta heshiiskii ankara waxaana ay isku raaceen inay dedejiyaan wadaxaajuudyada farsamo ee ku xusan heshiiskaasi booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee etoobiya ayaa noqonaysa safarkiisii ugu horreeyey ee rasmi ah taniyo markii wadaxaajuudyadii uu garwadanka ka ahaa turkigu ay xaliyeen khilaafkii muddo soo jiitamayay ee u dhexeeyey labada dal tirada dhimashada ee dabka ka kacay deegaanka los angeles ee maraykanka ayaa gaartay lix iyo toban qof iyadoo shaqaaluhu ay u halgamayaan sidii ay u dumin lahaayeen dabka sii faafaya ka hor inta aysan soo laaban dabaylo xoogan oo dabka u durkin kara qaar ka mid ah meelaha caanka ah ee magaalada shan ka mid ah dhimashada ayaa loo aaneynayaa dabka belisaid halka koob iyo toban kalena ah ay ka dhasheen dabka eaton sida uu bayaan uu soo saaray sabtidii ku sheegay xafiiska baaraha ee degmada los angeles tiradii hore ee dhimashada ee la xaqiijiyey ka hor sabtidii ayaa ahayd koob iyo toban qof laakiin saraakiishu waxa ay sheegeen inay filayaan in tiradaasi kor u kacdo iyadoo kooxaha wata eeyaha wariye meydka ay baaritaanyo nidaamsan ka wadaan xaafadaha uu dabku saameeyey maamulka ayaa sameeyey xarun ay dadku kusoo wargeliyaan dadkooda maqan ugu dambeynna qarax ka dhacay goob shidaal ayaa dab xoogan ka kicisay bartamaha dalka yemen waxaana ku dhintay ugu yaraan shan iyo toban qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ah hadda maanta ah qaraxa ayaa sabtidii ka dhacay degmada saahir ee gobolka beyda sida ay bayaan ku sheegtay kooxda xuutiyiinta ee fallaagada ah ee maamusho wasaaradda caafimaadka ee agaasi ugu yaraan lixdan iyo toddoba qof ayaa ku dhaawacmay oo ay ku jiraan afartan qof oo xaaladoodu dhaawacu ay tahay mid halisa wasaaraddu waxa ay sheegtay oo kale in kooxaha gurmadku ay baadigoob ugu jiraan dad la la-yahay ilaa hadda ma cadda waxaa sababay qaraxaasi muuqaal lagu faafiyey internetka ayaa muujinaya dabka oo aad u weyn oo cirka isku shareeraya qiiq badanna wata iyadoo baabuurtuna ay gubanayso beyda waxaa gacanta ku haya fallaagada xuutiyiinta ee iiraan taageerada ka hesha kuwaasi oo dagaal kula jira dowladda yemen ee caalamku uu aqoonsan yahay in ka badan toban sano warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington soomaaliya iyo etoobiya oo ku heshiiyey in xiriirkoodii ay dib u soo celiyaan iyadoo dhinaca kalena masar iyo qaahira ay sheegeen waa masar ay magaalada qaahira ka sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig militari oo badda ah ay dal aan xadla lahayn badda cas uu saldhig militari halkaasi ka samaysto haddaba wasiiru duulaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ee galabta kusoo ka soo laabtay magaalada adis ababa ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay weydiistay bal inuu ugu horeyn uga waramo sida uu kulankani ku yimid iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay
bismillaahi raxmaan iraxiim falastiin adig iyo bahda idaacada voice america waa idin salaamaya marka hore intaan su-aashaas ka jaban waxaan rabaa taariikha inaan dib ugu noqdo dabcan soomaaliya iyo etoobiya waa laba dal oo deris ah taariikh aada u dheer oo aada u dhib badanna ay soo dhex martay sanadihii ugu dambeeyey laba soddonkii sano ugu dambeeyey oo ay dowladda soomaliya burbursaneedna ay wax badan iska bedeleen joogigii halkaa ka jiray markaan dib ugu noqdo marka xaaladihii jiray sanad ka hor xiriirka ilaa iyo tobanka sano ugu dambeya xiriirka xiriir fiican ayuu ahaa laakiin bishii january kowdeedii yaa wax aada iska bedeleen kadib markii isfaham dhaliyey muran iyo iyo qalqal gobolka geliye uu ka dhacay muddada halka sano ahna dagaal diblomaasiyadeed oo aada u dheer uu labada dal soo dhex maray ugu dambeyntiina bishii december kow iyo tobankeedii ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayyib ordoga ku guuleystay inuu soo dhameeyo khilaafka noocaas ahaa iyadoo madaxweynihii soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay ku wada kulmeen magaalada ankara halkaasna ay ku saxiixeen warmurtiyeed iyo declaration soo gabagabeeyey khilaafkii sanadka jirsaday intaa wixii ka dambeeyey waxaa bilowday sidii loo dhisi lahaa isku kalkalsooni labada dhexmarta waxaa jira safar aniga aan ku tegey safar aniga wafdi aan hogaaminaya ay ku tageen magaalada addis ababa sidoo kaleetana wafdi ay hogaaminayso wasiiradda gaashaandhigga etoobiya ayadan ay ku timid magaalada muqdisho halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra-iisul wasaaraha etoobiya ku casuumay madaxweynaha soomaaliya inuu booqdo dalka etoobiya taas uu madaxweynuhu aqbalay booqashadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday muddadii halkaa ay socdeenna si xoogle looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhammayn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo daris wanaag sidii loo abuuri lahaa ayadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii ankara inuu bisha dambe february uu ka dhaco magaalada ankara oo inay isugu yimaadaan labada dal iyo dalka turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsi iyo waxyaabaha oo dekadaha la xiriira sidii mataqaanaa ee loo dhisi lahaa marka arrimahaas farsamada oo la xiriira badda iyo dekadaha iyo waxaa loo daayay shirka farsamada kulankan hadda aada sababa aan ku yeelanay wuxuu focus ka saarayey sida xiriirka siyaasadeed ee labada dal loo hagaajin lahaa warmurtiyad halka kasoo baxa ayaa jira oo caddaynaya in labada dal ay ku heshiiyeen in dib ay u xoojiyaan iskaashigoodii diblomaasiyadeed marka xaggee laga bilaabayaa dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal
waxaa laga bilaabayaa anagu safiirka noo jooga magaalada addis ababa oo sidoo kaleetana noo jooga mataqaanaa african unionka awel xooggiisa wuxuu saarayey african unionka oo oo mataqaana howl badan kama aanu qabanin dhinaca mataqaanaa bilateralka ah laakiin wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya soomaaliya etoobiya iyo african unionkaba ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada muqdisho sidoo kaleetana waxay dib usoo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay hargeysa iyo garowe oo hoos imaan doona safaaradda muqdisho marka heshiiska qayb ma ka tahay in ethoobiya ay ciidamo ku soo biiriso howlgalka a u s om oo hore dowladda federaalka ay muddo uga shaqeynaysa inaanay etoobiya ka mid noqon ee kulankan hadda annaga madaxweynuhu hogaaminaya arrimahaas loogama wada hadlin laakiin kulan kalaa jira oo farsamo oo wefda soomaaliya ka socda hadda ay ku tageen magaalada qaahiro oo ay dalka masar kala soo hadleen roolka masar ay ku yeelan karto mashruucaas owsam wefdigaas ayaa wefdi lamida ayaana tegi doona magaalada ardisababa shan iyo tobanka bishan oo arrimahaas daba socda marka arrimahaas waa arrimo weli wadahadal ay ka socdaan arrimo final maaha sidaan hore u sheegayna annaga caqabadihii hortaagnaa etoobiya inay kasii mid ahaato owsam oo ahayd arrinta m o u gu waa laga soo gudbay laakiin hadda challengeka jir wuxuu yahay keliya nambaradii loo qoondeeyey owsam oo intoodii badneed horey loo wada qeybiyo aanay jirin wax soo haray marka weli waxaan ku dadaalaynaa bal arrimaha si loo xalin lahaa marka waana arrimo weli farsama oo aan gabagabadooda weli la gaarin marka ma doonay inaan ka hor dhaco ethoobiya iyo masar waxaa ka dhexeeya xurguf dhinacyo badan leh sidee dowladda soomaaliya ay awood ugu helaysaa in ay labadaba ay dalba ay xiriir la yeelato wanaagsan siduu ahaa higsigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu doorashada ku jiray soomaaliya waxay doonaysaa inay cid walba saaxiib la ahaato dabcan dunidu saaxiiba ma wada aha oo khilaafaad wadamo badan oo khilaafaad ka dhexeeya ayaa jira haddana ma diideyso mataqaanaa in laba dal oo khilaaf ka dhexeeya in waddan saddexaad ay saaxiib la noqdaan ama ay xiriir la yeeshaan marka annaga xiriirka aan la yeelanayn etoobiya ama kan aan la yeelanayn masar ma noqonayo midkan midka mid kale dalka kale quseeya ma noqonayo xiriirka masaarida ma noqonayo mid wax u dhimeeya etoobiya ka etoobiyana ma noqonayo mid masaarida wax u dhimeeya marka laba dalba xiriir waa la yeelan karna waana la yeelan doonaa hadduu ilaah yidhahdo iminkan waa la leenahay
masar waxay sheegtay inaanay aqbalaynin in dal aan xuduud ku lahayn badda cas uu biyaha xuduud ah uu isticmaalo badda cas ma idin soo gaarta fariinta masar ee arrintaasi ku saabsan sideese u qiimeynaysaa arintaas wayna soo gaartay dalka soomaaliya marka horta loo fiiriya xagga jugurofi ahaan wax xuduud ah lama laha reedsiiga waa xoogaa arrintaas arrin qaldan waaye reedsiiga wuxuu ka bilowda baabulmandab wuxuu ka bilowdaa dalka jabuuti soomaaliya waxay xuduud la leedahay gacanka cadmeed marka reesigan wax xuduud habayaartee lama leenayo
kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar cali balcad oo u warramayey falastiin axmed iimaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta la wareegtay xarunta dowladda hoose ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taasi oo muddo dheer gacanta ay ku hayeen maamul beledweyne looga dhawaaqay oo lagu magacaabo hiiraan state dhinaca kale waxaa dib loo furay wadooyinka muhiimka ahaa ee bartamaha magaalada beledweyne cashe ibraahim aadan caashacuud ayaa arrimahan ka wareysatay xuseen xasan dhaqane oo ah wariyahayaga magaalada beledweyne ugu horeyna waxa ay weydiisay muhiimadda wareejinta xarumahan casho waa mahadsan tahay xarunta dowladda hoose ee magaalada beledweyne wixii ka dambeeyey markii uu isbedelka lagu sameeyey maamulkii gobolka oo markaa uu guddoomiye ka ahaa cali jeyti cismaan shaqaaqooyin dhacay darteed maamulkii meesha kuma shaqeyn oo waxaa la wareegay maamul cali jeyti markaasi uu ku dhawaaqay oo hiiraan state loo bixiyey wixii ka dambeeyey maamulka meesha kuma shaqeynin oo xaafadaha iyo guryo kira ah ayay ku shaqeynayeen dadaal badan ayaa waxaa lagu bixiyey labadii isbuucoo ugu dambeeyey sidii maaragtay maamulka dib loogu celin lahaa ama gacanta dowladda loo soo gelin lahaa xarumihii iyo xafiisyadii dowladda ee magaalada beledweyne iyo weliba xeradii lamagalaay ee ciidanka maanta ayaa waxaa xaflad xil wareejin ah ay ka dhacday gudaha xarunta maamulka gobolka hiiraan oo laftigeeda uu ka muuqdo burbur baaxad leh kadib qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta maamulka iyo xafiisyada meelo u dhow waxaa lagu wareejiyey xarumahaas oo dhan in dowladda dhexe iyo maamulka hirshabeel hiiraan state ama hirshabeelle ay maaragtay ku shaqeyn doonaan laakiin hadda laguma dhawaaqin in sidaas loo kala wareegayo laakiin waxaa lagu wareejiyey sida hadda goobta laga sheegay dowladda dhexe taliska ciidanka iyo taliska nabad sugidda iyo wasiirka batroolka ayaa ka qayb galay iyo odayaal dhaqan iyo xildhibaano waxaa la sheegay in gacanta dowladda lagu celiyay xarumihii dowladda waa tahay waxaad ka warantaa dhinaca kale xuseen dadka reer beledweyne hadda si toosama u ogolaadeen maamulka hirshabelle
wadahadalaa socdo oo dadka looga dhaadhicinayo maaragtay in dowladnimada lala shaqeeyo wasiirka batroolka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka iyo taliyaha militariga soomaaliya waxay dadaal ku bixinayaan in khilaafka iyo kala argduunaanshaha meesha ka jira la dhameeyo waxaa sidoo kale ay odayaasha u ballan qaadeen in wixii tabasho ah la xalinayo oo sida maaragtay ay saxda tahay wax loo wadi doono oo waxyaabihii culayska ahaa iyo saluugii jiray meesha uu ka bixi doono ayada bedelkeedana laga rabo in dowladda dhexe iyo nidaamka la rabo in uu deegaanka ka shaqeeyo inay ka qayb qaataan oo ay la shaqeeyaan amnigana ay sugaan sidoo kale waxaa jirtay isbaarooyin badan oo yilay wadada u dhexaysa beledweyne iyo degmada matabaan waa lagu guulaystay in la qaado ciidankii hadda lamagalaay iyo xarunta maamulka ku sugnaa ee maanta lagala wareegay ayaga laftigooda waxaa lagu wareejiyey ciidanka qarankay ka mid noqdeen xaflad gelinka dambe maanta ka dhacday deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa lagu wareejiyey ciidankaasi inay ka mid noqdaan qaranka oo ay dowladda ka barbar dagaalamaan waa tahay sidaan ognahay isbaarooyinkaas markii hore xuseen waxaa dhigtay dadka deegaanka oo gadoodsan marka hadda isbaarooyinkii mar haddii la qaaday dadka deegaanka dareen noocee ayay ka bixinayaan marka isbaarooyinkii ay dhigteen oo hadda la qaaday dadka deegaanka ma ahan waxaa isbaarooyinka dhigtay shaksiyaad iyo dad nidaam isku haysta way ahaayeen maahina ee dadka deegaanka badankoodba raalli kama ahayn in isbaarooyin la dhigto oo dadka musaafurka dhibaato loo geysto laakiin tallaabada hadda la qaaday waxay u arkaan guul iyo in wax wanaagsan tallaabo wanaagsan la qaaday dadku waa ay soo dhaweynayaan waxay sheegeen in maciishadii qiimaheeda uu sare usii kacaya ay hoos u dhacayso dhaqdhaqaaqa magaalada in maaragta uu soo wanaagsanaanayo wax badan oo culays ahaa oo jiray intii isbaarooyinka ay yiileen wadooyinka wadada u dhexaysa matabaan iyo beledweyne in soo hagaagaya marka dadka aragti waxay qabaan in isbaarooyinkaasi la qaado ay xal ugu jirto dadka magaalada ku nool iyo dadka deegaanka guud ahaan gobolka hiiraan waa tahay markii horeba sidaad sheegtay isbaarooyinka waxaa dhigtay maamulkii hiiraan oo haddana arrintiisii la xaliyey masaasaa loo jeedaa xuseen isbaarooyinka waxaa dhigtay maleeshiyaad hubaysan oo qaarna ay yihiin kuwa kasoo horjeeda maaragtay hiirshabeelle kuwa maaragtay ka tirsan maamulkii kasoo horjeeday hirshabeelle sidoo kale iyo kuwa madax bannaan oo ciidana ka amar qaadan
waa tahay kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo u waramayey cashe ibraahim aadan cashucuud wasiirada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiin sarsare oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe ah ayaa maanta oo axada magaalada riyaad ee caasimadda dalka sacuudiga ku kulmay waxaana ay kula kulmeen halkaas wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyey oo heer gobol ah oo ku saabsan xaaladda suuriya tan iyo bishii hore oo xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi bashaar al asad wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka annalina bayerborg ayaa gaartay magaalada riyaad subaxnimadii axadda maanta ah ka hor kulanka ay la yeelanayso wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya ascad xasan al shaybaani wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga masar imaaraadka carabta qatar baxrayn ciraaq urdun lubnaan iyo turkiga ayaa dhammaantood ku sugan magaalada riyaad kulanka axadda maanta ah oo ay weheliyaan wakiilo ka kala socda midowda yurub iyo maraykanka jabhadaha ayaa weerar ay qaadeen ku riday nidaamkii bashaar al asad siddeeddii disembar iyadoo fallaagada islaamiga ah ay hormuudka ka tahay hay-ad taxriir ashaam ee h t s loo soo gaabiyo ay dhiseen dowlad kumeel gaar ah oo shaybaani u magacowday wasiirka arrimaha dibadda wadahadallada ka dhacaya riyaad ayaa noqon doona mid ay carabtu hormuud ka tahay waxaana diiradda lagu saari doonaa tallaabooyinka xiga ee beesha caalamku ay qaadi karto si ay u taageerto maamulka kumeelgaarka ah ee suuriya oo ay ku jiraan habab lagula xisaabtami karo nidaamkii bashaar al asad dembiyadii dagaal ee uu u geystay dadka reer suuriya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee britain kulanka ayaa ah kii ugu horreeyey oo ay ka qayb galaan hogaamiyaasha cusub ee dalka suuriya iyo madaxda ugu sarraysa ee waddamada reer galbeedka waxaana hogaamin doona sacuudiga waxa uu daba socdaa kulan diblomaasiyiin sarsare oo ka socda maraykanka ingiriiska faransiiska jarmalka iyo midowda yurub ay magaalada rom ee dalka talyaaniga ku yeesheen khamiistii kaasi oo ku saabsanaa suuriya iyo shir taariikhi ah oo urdun ay martigelisay bishii disembar markaasi oo dowladaha gobolku ay muujiyeen walaac cusub oo ku saabsan hogaamiyaasha islaamiyiinta ah ee la wareegay talada suuriya iyo sidoo kale waxa ay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u helaan aqoonsi caalami ah shirka hadda maanta ah ayaa imanaya iyadoo maamulka cusub ee suuriya uu ku baaqayo in laga qaado cunaqabataynta reer galbeedka si ay taasi u caawiso in dhaqaalaha caalamiga ahi uu ku qulqulo magaalada dimashik jarmalka talyaaniga iyo faransiiska ayaa maalmihii lasoo dhaafay u ololeynayay in cunaqabataynta midooda yurub ee suuriya la dabciyo laakiin go-aanka kama dambaysta ah ayaa laga yaabaa inuu ka yimaado oo keliya midooda yurub maraykanka ayaa isniintii waxa uu soo saaray in cunaqabatayntii uu ka dhaafay la macaamilka hay-adaha dowladda ee suuriya muddo lix bilood ah oo ka bilaabanaysa markii uu dhammaaday xukunka bashaar al asad si ay isugu dayaan in la fududeeyo qulqulka gargaarka bini'aadanimo ee siiriya dhinaca kale hogaamiyaha suuriya axmed al sharca ayaa sabtidii magaalada dimashik waxauu kula kulmay ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah ee lubnaan najiib miiqaati si loo hagaajiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyadoo labada dhinac ay diiradda saareen xoojinta xadka ay wadaagaan safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee hogaamiye dowladeed uu ku tago dalka suuriya tan iyo markii bashar al asad talada laga eriyey siddeeddii disembar waana booqashadii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare lubnaani ah uu ku tago dalka ay deriska yihiin ee suuriya muddo shan iyo toban sano ah xiriirka u dhexeeya dimashik iyo beyruud ayaa had iyo jeer waxaa ku jiray madmadow tan iyo markii ay noqdeen dowlado madax bannaan kun sagaal boqol iyo afirtameyadii waddamadan ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan sugidda xuduudaha dhulkooda kala xadaynta xuduudahooda dhuleed iyo sidoo kale xuduudahooda badeed ee ay wadaagaan sida uu sheegay miiqaati kulanka kadib ku dhowaad siddeed boqol oo kun oo qof oo suuriyaan ah ayaa qaxooti ahaan uga diiwaangashan gudaha lubnaan laakiin saraakiisha ayaa ku qiyaasaya in tiradu intaasi aad uga badan tahay waxaana ay sheegeen inay culays weyn ku hayaan adeegyadii guud ee lubnaan al-sharca ayaa sidoo kale xuduudaha waxa uu ku tilmaamay mudnaantiisa koowaad waxaana uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen lacagaha suuriya ee lagu kaydiyo bangiyada lubnaan kuwaasi oo aan la heli karin sababo la xidhiira dhaqaale xumo baahsan oo dalka lubnaan ka jirtay shantii sano ee lasoo dhaafay in badan oo ka mid ah muddadii kontonka sano ahayd ee qoyska reer asad ay xukunka hayeen suuriya waxa ay saameyn aad u weyn ku lahayd dalka lubnaan iyadoo ay ciidamo ka joogeen lubnaan muddo sagaal iyo labaatan sannadood ah ilaa sannadkii labadii kun iyo shantii oo ay wajaheen mucaaradad baahsan oo kaga imaanaysay dad badan oo lubnaaniyiin ah
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m t da sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan maxkamadda sare ee maraykanka ayaa dadejinaysa doodda afka ah ee la xiriirta dacwad ee shirkadda shiinaha laga leeyahay ee beit dans ay ka keentay sharci cusub oo mamnuucaya aaladda tiktok shirkadan bait dans oo ah milkiilaha shabakadda baraha bulshada ee tiktok ayaa la doonayaa in maraykanka laga mamnuuco sababo la xiriira amniga qaranka wariyaha v o a steve herman ayaa warbixinta noo diyaariyey maxamed cabdi sandheere ayaana noo haya
aaladda tigtog oo ah barta ugu caansan warbaahinta bulshada ee dalka maraykanka ayaa qayb ka noqotay dhaqanka maraykanka hase yeeshee iyada oo shiinaha laga leeyahay iyo suurtagelnimada in dowladda shiinuhu ay urursato macluumaadka dadka maraykanku leeyihiin awoodna ay u yeelan karto inay saamaysa aragtida guud ee dadka maraykanka ayaa keentay in kongareesku uu mamnuuco hindisa sharciyeedka ayaa la meelmariyey iyadoo wax diidmaa aan laga muujin The bill is passed, and without the objection, the motion to reconsider is laid on the table.
arrintan ayaa timid iyadoo xitaa maareeyaha guud ee tiktok shu zin chang uu ka codsaday macaamiisha tiktok inay sharcigan ka dagaalamaan Protect your constitutional rights.
ilaashada xuquuqdiina dastuuriga ah codkiinna ha la maqlo haddii maxkamadda sare ay diidday in shirkadda baydans ee ah milkiilaha tiktok ay sii joogto waxay markaas waayi doontaa galaangalkii ay u lahayd suuqa weyn ee dunida sida uu sharxayo alan rosenstein oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda minnesota assuming the Supreme Court upholds the law unless the haddii aan ka soo qaadno in maxkamadda sare ay sharcigii hore raacdo ilaa maamulka trump uu wax kala sameeyo taasoo aan ka shaksanahay inuu awood u helayo markaa doorashada keliya ahi waa in tiktok maraykanka dhexdiisa laga mamnuuco madaxweyne biden iyo madaxweynaha la doortay donald trump ayaa taageeray mamnuuciddaas hase yeeshee trump ayaa dhowaan ra'yigiisa beddelay kadib markii fideoyo ololihiisa la xidhiidhay ay aad ugu baaheen aaladda tiktok waxay ii keeneen jaantus tiradii way sarraysay wax qurux badan bay ahayd markii aan arkay waxaan idhi malaha aan sii yara haysanno ilaa iyo cabbaar maxkamadda sare ee maraykanka ayaa jimcaha dhegaysan doonta racfaanka shirkadda baydans maxkamadda ayaa isku miisaami doonta amniga qaranka iyo xuquuqda dastuuriga ee xorriyadda hadalka ee shirkadda wakiilka ah baydans taas oo macaamiisheeda ameerika ay gaadhayaan milyan sida uu mar kale sharxayo brofesor rosenstein that's one dimension of the conflict.
taasi waa hal dhinac oo doodda ah laakiin dhinaca kale waa dagaal loogu jiro xorriyadda hadalka hal shay oo ay dowladdu ku doodayso ayaa ah khatarta dowladda shiinaha ee tiktok leh in dowladdaasi ay khaldi karto algoritmka kadibna ay beddeli doonto jawigii xorriyadda hadalka naftiisa maalgashada u dhashay dalka kanada oo lagu magacaabo kevin o'lery ayaa donald trump ku wargeliyey inuu u dhow yahay inuu iibsado shirkadda tiktok faraceeda ameerika arrintaas oo ka badbaadin karta in la mamnuuco I wanted to let him know. Um, waxaan doonayey inaan ogeysiiyo isaga iyo xukuumaddiisa inaan sidan samayn doono iyagana caawimaad aan uga baahanahay trump ayaa weydiistay maxkamadda sare inay hakiso keyskan si uu shirkadda ula gorgortamo marka uu xilka qabto labaatanka bisha janawari maalintaas oo ah hal maalin kadib marka mamnuuciddu ay dhaqan gelayso sagaal iyo tobanka bisha janawari
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere warbixintaasina la socodsiinayay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
toddobaad ayaa ka haray maalinta caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ku beegan labaatanka bishan januari ee sannadkan labada kun shan iyo labaatanka trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafuri doono malaayiin qof oo sharci darro dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dukumiintiyada haysan marka uu xafiiska dib ugu soo laabto arrintaasi ayaa walwal ku abuurtay soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku joogga kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka minnesota walaaca dhallinyaradan xuquuqda ay ka helaan gobolka iyo sida ay mudanayaasha lasoo doortay arrinta muhaajiriinta uga warqabaan ayaan ku eegi doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti iigu ah xildhibaan samakaab xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta gobolka minnesota mudane samakaab marka hore soo dhowow marka xiga sidee ayaad uga warqabtaan walaaca muhaajiriinta
nuur xasan nuur adiga iyo bahweynta voice america aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo sidaad la socotid guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbigeenaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay waxaanu diyaar u nahay in aan la shaqayno waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka minnesota ha ahaadaan soomaali ha ahaadaan spanish ha ahaadaan meel walba adduunka ay ka imaadeen waxay u imaadeen madangelyo madangelyadaasna waan u sugi doonaa awoodeedana waan u leenahay waxaana diyaar u nahayna inaan difaacno waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo atorneyaal ama looyaro iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uusii wadan lahaayeen wax allaale waxaan qabanay labadii sanoo lasoo dhaafay waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ha ahaatee heer gobol gobolka minnesota waxay ku yihiin amni waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo soomaaliya oo laga soo doortay gobolka minnesota had iyo jeerna waa difaacaynaa wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo sharciga qofka hadduu ku xadgudbo qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka sbanishka ama qof walbuu yahayba waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana
waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha donald trump waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka sanjuel serieska loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi marka minnesotana dabcan kama mid ahan marka sidee ayaad arintaasi maarata haddiiba ay dhacdo uga fal celin kartaan nuurow annaga awoodaan leenahay waa gobolka minnesota ciidanka national guardka ama ciidanka gobolka minnesota annaga inaga amar qaataan waxaan annagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka minnesota waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabanno hal mar bay dhacday minnesota in dad laga tarxiilo waxay ahayd two thousand threegii labada kun iyo saddexdii labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay govornarkii waddankana iyagaa haystay xildhibaanadan iyagaa ugu badnaa oo republican bay ahaayeen xeer ilaaliyahana iyagaa haystay hadda intaasoo dham annagaa haysano gobolkan qof walba oo soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno amnina waxay ku yihiin gobolkooda minnesota laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysan dulmarin ama dembi aysan gelin waaya dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii soomaalida usoo baxay mar kale mar kale ayaa lagu soo doortay marka taasi maxay kaaga dhigan tahay maxaadna ma aragtay soo qabatay muddoxileedkii hore muddoxileedkaana maxaad rajeynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee soomaalida
nuurow aada iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad la socotid annagu budjetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka minnesota waxaa lagu qiyaasaa siddeetan bilyan waa bilyan milyan maaha waxaanu haysanay labaatan iyo laba bilyan oon labadii sano oo lasoo dhaafay oo serplus ah ama lacag dheeraada aan aan xagga caafimaadka xagga waxbarashada xagga dhalinyarada iyo kobcinta sidaad la socotid health careka minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abacato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aidka aan u gelinay jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga driver laysinka ama loo yaqaano i d-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku karaysan karaan waxaad la socotaa boqol iyo siddeetan milyan ayaa waxaan gelinay small businesska ama dadka prayidkii ku dhacay kacdoonkii george floyd ninkii madoobaay la dilay iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaala ay kusoo noqon karaan waxaan kaloo u diyaarinay boqol iyo konton milyan aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horeeyay oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan konton iyo laba kun konton iyo lix kun ilaa iyo sagaashan kun qaarkood ay guryaha laga dhigayo sidaas daraaddeed ayaa soomaali badan gobolka minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh xildhibaano dadkooda ka warhayo waxna la qabanayaan budgetkane miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go-aamino sidaad la socotid waxbarashada statekeena qofka hadduu siddeetan kun in ka yar suubinayo jaamacadda afarta sano wuxuu ku aadayaa free qof walbana wax ku baranayaan jaamacadaha jaamacadaha ugu qaalisan university minnesota kale ay ka mid tahay waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada iyaga inay fursad helaan dadka sharciga haysan oo waxaan ku darnay luuqadda la yidhaahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan inay fursad ku tagaan jaamacaddii intay guriga iska fadhin lahaayeen waxaa kaloo aad iyo aad oo muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan in familka ka mid ah ama dad familkooda ka mid ah ama qof kaloo soomaaliya oo luqada ku hadla ama qof muslina cunugaas in loo geeyo waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuullada gobolka minnesota dhalinyarada from preschool waxa waaye waa iskuulka ugu hooseeya ilaa iyo dugsiga sare in ay wax ku cunaan wax ku cabaan iyagoona ka walwalin cuntadooda cuntada waxaa uga dhignay free waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay three point one billion dollars oo ah in aan amniga ku sugno gobolka minnesota waxbarashada leh in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuullada ay dadka ka heli karaan dadka danyarta haddii maca caruurtooda ay cunto cunin reerka maca haddii cunto u baahayen iskuulkii ka qaadan karaan marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oon aan bulshada ku kobcinayna dadka danyarta ee gobolka minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno waxaa kaloo ka mid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan in laga caawinayo opportunity jirto waxaa kaloo ka mid ah guryaha waxaa kaloo ka mid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin xildhibaane waa mahadsan tahay dhanka guryeynta oo kale america dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa ka mid ah kirada oo aad maaragtay u sarreysa oo qofka kala bar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan marka arrintaas maxaa ka qabateen minnesota dhinaca guryeynta
nuurow aad iyo aad baad u mahadsan tahay aniga waxaan ka mid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha waxaan lacag gelinay hal bilyan dhibac two aan sanadkii lasoo dhaafay sanadkii hadda kii kasii horeeyay intaas in lamid aan gelinay waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa iyo afartan iyo shan kun oo guryo ah oo gobolka minnesota kamid ah inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ranta lah waxaan kaloo gelinay dadkii waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa soomaalida boqolkiiba labo two percent waa ka yaryihiin ilaa three percent marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay eega leeyihiin oo konton iyo lix kun aan ka dhigayno oo down paymentiga qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo konton iyo lix kun gurigaas asagoo kire ka bixinaya camal ay lamid tahay gurigiisna asaga iska leh in aad u create garayna equity wax la dhaho waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta afar kun oo section eight ah ama dadka inay helaan voucher waxa la yiraahdo ama certif ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta aan ugu talagalnay waxaan kaloo dhaqaalo u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin laha ama shaqada laga ruseeyey ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan marka saddex ilaa afar wax baan u kala dhignay waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development suubiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaalo ku wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan sidaad la socotid stateka minnesota xagga guryaha aada iyo aad bay ugu liiteen dadkiina waa soo badanayaan dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay qaxooti badan baa imaaday dad badan baa imaadeen marka waxaan doonaynaa xagga guryaha kaabaha dhaqaalaha budgetka stateka waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno si ay dadka u helaan meelo badan ay ku nastaan ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda
xildhibaan waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo magacaygu waa cabdiwahaab garabey kuna sugan magaalada colombos ee gobolka ohio dhammaan bahda v o eeda waa salaama waxaa kaloo si gaar u salaama xildhibaan samakaab xildhibaano soomaalida ku nool labada magaalo ay soomaalida u badan tahay minneabolis iyo colombos ohio waxaa jirta arrin ku soo noqnoqotay oo ah isdilka dhallinyarta soomaaliyeed ee labadaas magaalo ku nool maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhallinyarta soomaaliyeed sideena arinkaas lagu jooji karaa waa mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay hadda gobolka minnesota aniga ohio uma hadli karo lama socdo laakiin gobolka minnesota dhalinyarada isdilaysa aada iyo aad bay u yaraatay maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subs abuska yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka xagga guryaha xagga waxbarashada after schoolka iskuullada gadaashiisa inaan dhaqaalo badan gelino in aan aan dadka soomaalida dad u eg yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada soomaaliyeed meelahay soomaalidu ugu badan yihiin hadda haddaad tagtid meelaha qaarka ka mid ah waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo oo oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan darogskani ma fiicno haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaarinayla nahay innala geeyo meelihii asku isku dhaqilahedeen waxaan diyaarinayla nahay guryihii diyaaraan uga dhignay waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan marka waa ka soo celinay dhalinyaro badanna waa waa wax wax isbeddelah ay badan ayaa ka dhacaya keligan shaqada ma qaban karno laakiin communitigii I mean dadkii baan dhex galnay oo dhehnay idinka bal horta shaqa al abuur hanii noqoto dhallinyaradaneh wacyigeliya oo la hadla oo kasoo kaxeeya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalayaan
waa tahay dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa aadan axmed hiirod oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota xildhibaan samakaab waan ku salaamaa marka hore maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doorto gobolka minnesota xiriir noocee ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda soomaaliya sideese iskugu xiri kartaan dowladda soomaaliya iyo dowladda mareykanka oo aada matashaan waa mahadsan tahay
horta aada iyo aada u mahadsan tahay dowladda soomaaliya iyo mareykanka xiriir malihi xiriir la yidhaahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadanka iyo amniga intaas waxaana dhaafsanayn waa sharci jiro waa sharci yaallo congresska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqayn taasna waa kala shaqayn karnaa laakiin inay ka imaataa dowladda soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay la soo xiriiraan xildhibaanadeena ayna yidhaahdaan arrintaas aan u baahana inaad nagala shaqaysaan si aan xiriirka usoo wada celino waayo ugu dambeyntii xildhibaan samakaab sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay minnesota u guuraan ma ahan oo keliya soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee maraykanka ah maxay taha sababtaas ay ugu guuraan minnesota minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yidhahdaa annagu dad walba oo oo waa soo dhoweynaa wadankan amin gobolkaanaan joogno dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay norwegianka baa kusoo qaxay ilaa iyo laba boqol toddobaatan oo sano ka hor oo waxay uga soo qaxeen inay ku helaan amni inay ku helaan nabad scandinavianka kusoo kaxay waxaa kusoo kacay polishkia kusoo qaxay germankia kusoo qaxay waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday britishkii ama dadka loo yaqaanay yurub meel walbaa dadka uga kala imaan jireen laakiin afartankii sano ilaa kontonkii sanoo lasoo dhaafay dad badan oo oo ajanabi oo kala duwan oo asia ka yimaaday ama africa ka yimaaday ama qowmiyadda soomaaliyada baa aada iyo aada ugu soo baaxday waxayna u imaadeen inay yacni waa dad qaxooti hore u ahaan jiray way fahansan yihiin dhibaatada ayuu soo marayo shaksi kasta oo imaanaya meesha aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaksi kastoo soomaaliya ama shaksi kastoo qaxootiya oo soo maray dhibaatadu soo maray wuxuu la kulmay yacni wixii dhagaygay kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlaya marka waxaan adiga jeer isku dayanaa inaan dadkaasi wax la qabano amni ay helaan fursad shaqo helaan intaan anagu wadankan joogno waxaan had iyo jeer ka shaqaynaa inaan hal abuur suubino xagga shaqaale dhaqaalaha gobolka minnesota waxaa ku yaala ilaa iyo konton warshadood ama conti content company oo kambaniyada ugu waaweyn caalamka iyo iyo gobol iyo iyo iyo iyo countryga ama kambaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa iyo content company oo ka mid ah kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee ee ee maraykanka iyo adduunkaba waxaa ka mid ah basbaya ka mid ah waxaa ka mid ah taargad oo kalea ka mid ah waxyaalo badanaa ka mid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aada iyo aada ugu horeynaa xagga iisheeg beeraha boqol kiiba soddon iyo afar waa waa beeraley incomekeenana soo gala ama dakliga inta kalena waa caafimaadka iyo technolojiga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaaba ay kasoo galaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan samakaab xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kaasina wuxuu ahaa nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijka martida waa barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington shaqaalaha debdemiska ee gobolka california iyo kuwa dowladda federaalka mareykanka ayaa weli la halgamaya deminta dabkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca taariikhda magaalada los angeles ee gobolka california sida ay xaqiijiyeen saraakiishu dad ka badan shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey in dabkan ay ku dhinteen iyadoo laga digay in tirada dhimashadu ay intaasi kasii badan karto haddaba arrimahan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi ayuu cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ka wareystay axmed deeq cabdi dool oo ka mid ah soomaalida farakutiriska ah ee ku nool magaalada los angeles waxaana uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi walaal samakaab aad baad u mahadsan tahay waxaan kala socda waxaa waaye dabkan inuu yahay taariikhi ahaan hadda si la sheegayo dababkii dababka ugu weynaa los angeles inuu yahay dowladdana dadaalkeeda ma yaro ayagana dad kaloo ayagana waxaa jira volunteerin sameynaya oo isku dayay inay dadka ka caawiyaan magaaladana way kala go-an tahay waxyaalo meelo badanna bandoobaa la geliyo oo iyo dadkii dabka hareerahooda ku saabsanaana ayagana waxaa la yidhi waxaa loo sheegay inay guryahooda ka kaxaan marka helikobtero dowladdu way ku daminaysaa baabuurta dabdamiskana way isticmaalaysaa ilaa gobolladii dariska ahna way usoo gurmadeen si ay u caawiyaan magaalada los angeles dabka uga caawiyaan marka debka haddii aad sawir ka bixiso intuu la eg yahay xaddiga debka muxuuse kaga duwan yahay dabab hore oo kaymaha ka kici jiray dadkii meesha laga joogay dowladda markay ka hadlayeen waxyaalaha uga duwayaan waxay ku dhacayaan waxay u eegahaan meel bam lagu qarxiyo bam nuclear meeshii lagu qarxiyo inay u eg tahay camal meel lagu baaba'ay oo lagu rogmaday oo qiyaamo uu ka dhacay bay u eg tahay dheheen waxaana taas keenaysa masaafada uu dabka yahay iyo iyo iyo spiirka uu ku socdo dadka taas oo keenayso wuxuu ku soo aaday hawo badan hawo dabaylo badan oo socda marka dabaylihii iyo hawadii iyo wixii baa isqabtanaya saasaa keentay marka inuu si xooli ah oo u dhaco sidii lawada og yahayna gobolkan californiyana waa gobol saxaro ah oo mar walbaba abaar ah marka abaartaas iyo dabkan iyo hawadan iyo taas baa bedelaysa inuu dababkan dabkii la yaqaanay aanan ahayn waa gartay marka dabkaas waa ka hadashay xawliga uu ku socdo meeshuu ka dhacay ama uu ka socdo bal goormuu dabkan bilowday sideese ayuu ku bilowday axmedow dabkan maalintii khamiista ahayd galabteedii ayay sheekadiisu nagu bilaabatay nasiib xumo ilaa hadda siduu ku bilowmay iyo qofkii bilaabay lama garanayo mar baa la dhahay qof baa la qabtay laakiinse gadaal dowladda waxay ka xaqiijisay inaan inuu inuunu qofkaas ahayn ku shuqul lahayn howlo kale loo haysto laakiinse maalintii khamiista ahayd ayuu saddexdii galabnimo dabkan bilownaday marka meeluhu ka bilowdana wuxuu ahayd ilaa shan meelood ayuu dabka ka socday hadda laba meelood waa la qabtay baa la sheegayay oo uu dhiganta boqolkiiba shan iyo toban laakiin se meelihii kaleeto oo ugu waaweynaa oo sida xaafadda la dhaho baalasayd baalasayd la dhaho maalin maalinlahaas ilaa hadda waa la qabanayaa ee waa gartay marka ee, axmedow ee, bal haddii aad dul istaagto ee, khasaaraha ilaa iyo hadda uu geystay dabka ee, intee ayuu la egyahay
yo khasaaraha dhimashada hadda waxaa la sheegayaa ilaa ay saddex iyo toban qof inay dhinteen saddex iyo toban qofna la la-yahay waa waa intaas waa la sheegay khasaaraha lacageedna iyo sidii kalena waxaa la dhahay ilaa boqol iyo konton bilyan oo doolar waa lagu kasaa dooyaasaya waxaan hore loo arkin waaye ilaa iyo labiyo toban kun oo gurina wuu burburiyey Een, taasna waxaa soo raacda ilaa boqol iyo konton kun oo gurina waa laga kaxay dadka kaxay waxaa ka mid ah een, madaxweyne ku-xigeenka maraykanka een, kamala harris iyadana waxaa la sheegayaa gurigeeda in laga kaxay marka niyahow dad badan baa aadu kaxay oo u badnaa dad taajirin ah meeluhu dadka ka dhacana waxay u badnaayeen meelo dadkii dad ladan ay degaan
Ee, magaalada ee, los angeles ee, waa magaalo aada u weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan ilaa iyo saddex milyan oo ruux marka ee, dadka degan ee, siduu u saameeyey dabkaasi
niyo horta magaalada meeshuu dabka ka dhacay hadda aan ku sheegay maganaya inta kaleeto ee, magaalada iyada waa la kala xiray oo lama kala socdo korontadii dad guryo badan ay korontada ka maqan tahay freewayadii waaweynaa ee magaalada dhex mariyana iyadana way go-an yihiin taasna waxaa kasii daran xitaa dadkii meelahaas xoogaaga u jiray ahaa iyadana dhinacii een, qiiq iyo ciryaamo ayaa meel walba is haysata marka niyahu magaalada dhan bu ma magaalo gabagabaysan waaye oo maanta eh, la dhihi karo inuu sida dagaal ka socdo oo kale waaye magaalo oo aanan waxba ka socon oo nin walbaba een, tiisii iyo qoyskiisi iyo reerkiisii uu ceersanayo siduu uga badbaadin lahaa waaye magaalo weeraysan waaye ee, ma jiraan soomaali badan oo degan magaaladaasi
iyo soomaali badan way degan tahay laakiinse nasiib wanaag wax hadda soomaali oo wax ku noqday een, lagima soo sheegin laakiin soomaali badan oo dadkii beriga hore ah way degan yihiin arday badanaa wax ka dhigata een, niman badan oo soomaali ahna een, way degan yihiin oo darawalayaal bay ka yihiin laakiinse wax khasaare ah lama soo sheegin hadda
kaasina waxa uu ahaa axmed deeq cabdi dool oo ka mid ah soomaalida degan magaalada los angeles wuxuuna qadka telefoonka ugu waramayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab markana dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha ukraine valadimir zeleniski ayaa sabtidii sheegay in laba askari oo ka tirsan kuuriyada waqooyi ama u dhashay dalkaasi ay ku qabteen gobolka korsk ee dalka ruushka waa markii ugu horreysay oo ukraine ay shaaciso qabashada askar u dhalatay kuuriyada waqooyi oo nool tan iyo markii ay galeen amaba ka qayb galeen dagaalka dayrtii hore ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa galay dagaalka dhanka ruushka bishii oktoobar sida laga soo xigtay kiyef iyo xulafadeeda reer galbeedka kuwaasi oo markii hore tiradooda ku qiyaasay ilaa toban kun oo askari qoraal uu soo dhigay barta x madaxweyne zeleniski waxa uu sheegay in askarta laga keenay ama la keenay kiyef ayna la hadlayaan adeega amniga ukraine oo ah hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkaasi si lamida dhammaan maxaabiista dagaalka labadan askari ee kuuriyada waqooyi u dhashay waxay helayaan gargaar caafimaad oo lagama maarmaanka ah ayuu yiri zeleniski waxa uu sheegay in suxufiyiinta la siin doono fursad ay kula hadlaan askartaasi kiif ayaa waxay sheegtay in ciidamada kuuriyada waqooyi ay ka dagaalamayaan gobolka qorsk halkaasi oo ukraine ay duulaan ku qaaday bishii agost kiif waxa ay sheegtay in weli ay gacanta ku hayso dhul gaaraya dhowr boqol oo kilomitir oo isku wareega oo gobolkaasi ka tirsan pyongyang ayaa sidoo kale ruushka siinaysa tiro madaafiic ah sida ay sheegtay kiif iyo xulafadeeda reer galbeedka ruushka ma xaqiijin mana beenin joogitaanka ciidamada kuuriyada waqooyi ee gobolka korsk mana jirto wax falcelin ah oo ka yimid moscow iyo pyongyang oo ku saabsan warkan ka soo baxay madaxweynaha ukraine ukraine ayaa waxa ay horey u sheegtay in dagaalka ay ku qabsatay askar ka tirsan kuuriyada waqooyi balse si xun ayay u dhaawacmeen waxyar kadibna waa ay dhinteen askartaasi zeleniski ayaa muuqaal ku sheegay in askarta ay qabteen ciidamada gaarka ah ee ukraine ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa soo bandhigay muuqaal laga soo duubay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ah oo nuuca droon loo yaqaano kuwaasi oo ay ku sheegeen inay muujinayaan qaybo ka mid ah howlgalkaasi muuqaalka ayaa muujinaya shan nin oo xiran dharka cawska u eg oo ku sugan meel kayn ah inkastoo telefishinka ama tafaasiish- tafaashi- oo tafaasiisha intaasi dheer aan lahaynin muuqaal uu soo bandhigay sirdoonka s b u ee dalka ukraine ayaa waxa uu muujinayaa labada nin ee la qabtay dhakhtar laga waraystay muuqaalka s b u oo aan magaciisa la sheegin wejigiisana la qariyey ayaa isna sheegay in mid ka mid a askartaasi uu dhaawac ka soo gaaray wejiga islamarkaasina uu daweyn doono dhakhtarka ilkaha halka askariga kalena uu dhaawac ka soo gaaray lugta hoose s b u waxa ay sheegtay in askarta kuuriyada waqooyi loo gudbiyey kiev si su-aalo loo weydiiyo sababta ah aysan uga hadli karin afka ukraine ruushka ama kan ingiriiska islamarkaasina su-aalo weydiintooda lagu qiimeynayo ama lagu qaadayo luqadda kuuriya iyadoo gacan ka geysanaysa hay-adda sirdoonka ee kuuriyada koonfureed ee loosoo gaabiyo nis warkii taasina waxay qodobada warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal markana muusigka dhegeyna soo gaarayaan ana ciyaarayna
calafkoo iskembado ceeshlaye igu kaadaro cusub iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskembado ceeshlaye igu kaadaro cusub iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin leheyd siday cajabin leheyd siday cajabin leheyd siday cajabin leheyd ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin leheyd siday cajabin leheyd siday cajabin leheyd siday cajabin leheyd wejigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana cawe kuma cawe kuma idhaahdeen wejigaaga celiyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana cawe kuma cawe kuma idhaahdeen talomaanacanaade caqligaagu keeno talomaanacanaade caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankeen kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankeen talomaanacanaadeen caqligaagu keeno talomaanacanaadeen caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabehaddaad qaaddo calankeekumaan caasiyeenabe haddaad qaaddo calankee
codkaasi fanaanka maxamed bikey wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a tan iyo kulanti dambena waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinle nabadgelyo
igu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabin siday cajabin siday cajabin siday cajabin